oo waxa weeyaan waxaa adigu zaa'idka ah ayuu hareerayn oo bixumratin xasaab ayuu ku xareerayn wayajlu waanu caddaynayaa muraadkiisa ramzi hadday tahay wuxuu uga jeedo xumro hadduu wax ku qorayo wuxuu uga jeedo kitaabka bilowya ama dhammaadkiibuu ku caddayn bal taas weeyaan oo bal markaasa ha ugu cimaayoodo oo markaa waxa weyan xaasilkuun haddii ziyaado ay riwaayadiisa ku sugan tahayna ha ku kaaftooma laba qawsu intii ziyaadada ahayd dhexdooda geliya isagoo qawsaska cadaynaya cadaynaya sheegayana bal markuu saas sameeyo waxa uu uga jeedo haddii ay kuwa kale ziyaado leeyihiinna ziyaadadoodii haamishka intuu ku qoro casan ha ku qoro ama khadkiiba laakiin labada xaalabana ciddii riwaayada lahayd magacoodii ha sheego ama ramsi ay leeyihiin oo muhimkii yaan labsitirin riwaayaadkiina aanay isdhex gelin alishaaratu biramsi ishaaro bal khaasatan siyaqdan aynu soo maree siyaqul adaa la yidhaah ama ruuxu marka uu xadiidkii isaga laga warinayo ee uu dee isagii sanadkiisii ku warinayo alfaadihii uu isticmaalayay iyadoo alfaadahaasi ay dee tilmaamayeen oo ay tilmaamayaan wixii uu ku taxamule uu sii uu ku wariyay say ahayd waa xadahanaadan iyo akhbaranaadii aynu hore u soo marrayba bal kuwa iyagoo soo noqnoqonaya oo sanadkii dee ku soo noqnoqonaya sanad kastaba bal marka dee wax ka badanoo soo noqnoqonayo marar soo noqnoqonayo kitaabkii aada uguba badan yihiin ayaa culimadu ikhtisaar ahaan kol hadday soo noqnoqonayso ayaa xuruuftii kelimadu ay lahayd badhkood ugu gaabsadeen xagga qoraalka marka la eego walow dhawaaqu aan wax isbedeli jirin oo sideedii dhammayd loogu dhawaaqayo bal umuurahaas baa sheeko abyaadan iyo umuuro kale oo kitaabka kitaabada xadiiskiiyo waxyaala kuwa tacalluqsiinta badnaha saaniida dhaca saaxaadi oo kale iyo qaalada labada markaa u dhaxaysa astaaniida dhexdooda dhacdo oo kale umuurahaasuu sheekhu wuxu inooga sheegayaa waana umuuro maha maanta aan leenahay waa dadkii horea aada ugu baahnaa ee kutubtii waatan asaaniida ahayd waan haysanaa waanan aqrisanaynaa ruuxina waa aqriyayaa waana bal dee kutubtiina umuurahaasi way ku sugan yihiin haddaba si aanula tacaamul layn waxyaalaha isaara ay rumuudkan ku arkayna kutubtii ayaa meesha inoogu sugan oo tan iyada waa wax inaga iyo iyagiiba ka wada dhaxaysa weeye aadna inaguna aan ugu baahanay inaan ogaano kutubtan asaaniida markaan haysaneen daalacaanna aqrisanna amaan aqriayno bal culimada istilaaxaadkoodii alfaadaha qaarkood ay u lahaayeen ta aan ogaano wixii khad ahaan loo goynayey laakiin dhawaaqii kale lagaa doonayay inaad kuba dhawaaqdana aada ogaatid si aanad dee khadkan marka meeshii ka weydo aanad u qaadan kelimadan ama in tan yar in lagu dhawaaqayo ama lagaba boodayo oo aan laguba dhawaaqayn iyadoo wixii dee wax xasan oo iyaga ay haddana dee lagu dhawaaqayaa meeshii ay jiraan kalena umuura horean usoo yar marnay malaa waxay ayaamana waaban yar tadbiiqineen wuxuu ihi markaa sheekhu raximah llahu tacaala waاkhtasaruu culimadii ahlxadiid ama muxadisiintii way gaabsadeenoo fii katbihim halkaa eega iska jira waayo kutubtaydinma xarakaysna in kutubihim baanay u aqrismi kartaa ee imikana kutubihim maqsuudku maaha ee waa masarkii kataban oo kitaabatan iyo katban waa fii katbihim weeye markaa wakhtasaruu eheligii xadiisku iyo culimadii xadiisku waxay gaabsadeen oy ku gaabsadeen fii katbihim qoraalkoodii bay markaa noqonaysaa marka ay wax qorayeen maha dhawaaqooda qoraalkoodii ayaa xadahanaa lafdigaa xadahanaa ayay soo gaabsadeenoo calaa sana waxay ku gaabsadeen lafdigaa sanaa bay ku gaabsadeen aw na naa bay ku gaabsadeen waqiila waxaaba la yidhi tanimo badnee laakiin barhkood baa isticmaalee dasanana oo iyadana dasanana waabay ku gaabsadeen bacdigood waاkhtasaruu ahla alxadiid way gaabsadeen oo waxay markaas akhbaranaa akhbaranaa ayay ikhtisaariyeen oo waxay ku soo gaabsadeen akhbaranaadii kitaab ahaan weeye calaa ana ana ayay ku gaabsadeen aw aranaa amase aranaa bay ku gaabsadeen waalbayhaqiyu waاkhtasara halbayhaqiyu bayhaqi isagu wuxuu lafdigaa akhbaranaa ku gaabsaday abnaa ayuu ku gaabsaday labadan bid buu iyada inoogu dhameeyey intaas oo waxa weeyaan bal labadii siiqe siyaqu ladaa ee xadahanaa ya akhbaranaa xadathanii ya akhbaranina waa la xukmiyuun aynu hore usoo marnay markii dambe istilaaxu hadaag u cagadhigay inay aada u shaayac noqotay xadathanaana in loo isticmaalo wixii sheekha lagaba maqlay akhbaranaana wixii lagu dul aqriye loo isticmaalo iyadoo dee kolkolna aan ama in badan oo ahlxadiis kamidii ay wax keliya wada isticmaaleen labada xaalana ay wada isticmaaleen taas baa waxa weeye ay alfaadahaas oo had iyo goor soo noqonayo sanadku dee kutubtiiba waa asaaniid bay ku warinayeen sanadkiina markuu dheeraadaba xadahanaadi way sii badnaanaysay akhbaranaadii baa sii badan umuurahaasay ikhtisaar ahaan xagga kitaabada rumuus ula yimaadeen marka wuxuu inoo sheegay sheekhu raximah llahu tacaala laftigii xadahanaa in hore usoo maray wixii loo isticmaalayay qoraalkood maaha dhawaaqa dhawaaqa xadahanaa dhan baa lagu dhawaaqayaa iyada wax lagama tegayo markaad ku dhawaaqaysaed sanadkii aqriyayso laakiin qoraalkii ayaa waxay ku gaabsadeen waa toodii badnayd ama labadan hore sana oo xad iyo daalkii bay gooyeen radbigan sana waxay ka dhigan tahay waa xadahanaa waana kitaabada une qoraalka dhawaaqa maaha waxaa kaloo aadna u badan oo iyaduna kuba gaabsadeen naa keliya oo iyadoo damiirkii kee dambe un ay reebeen oo xadii iyo daalkiiyo sa'diiba ay gooyeen bal taas waxaa kaloon aada u badnayn laakiin bacdigood ay laba yimaadeen iyadoo ikhtisaarkii xadahanaana tahay dathana oo markaa waxaa meeshii ka baxay un xadii ugu horreysay ee laakiin intii kalea wada joogto oo xadahanaa beddelkeed ayaa waxay qoreen dahanaa bacdigood ma badneen labadaa horay u badan yihiin qiraalkii laakiin waxaan yihi waa qoraalune dhawaaqa waxaa la odhanayaa xadahanaa un baa la odhan axwaashan dhammaanteed ama akhbaranaa iyadoo ikhtisaarkeeda dee badan ee aada ugu badani waa ana oo ujeedada hamsadii bilowga tan waa yar kuwaa hore way isku xigeen intaynu iskuma xigto xuruuftan ay sharaaciyeen hamsadii markaa ficilka ee akhbaranaa ee dee u horeysay iyo damiirkii naada ahaa ayay isu geeyeen anaa bay noqotay waana ikhtisaar akhbaranaayo marka la qorayo isaan qorantay marka la aqriyayo waxay noqonaysaa in la aqriyo akhbarana markaas kalley ruuxii waxaa iska geli karaa xadahanaa naa keliya wayo waa damiirkii un akhbaranaana hamsadii baa la socoto waa si ay u kala duwaan oo ay u kala soocaan ayay markay akhbaranaa ikhtisaarkeedana hamsaday raaciyeeno anaabaa qoraalku yahay markay xadahanaa ikhtisaarkeedana naabaa qoraalku yahay waxaa kaloo iyada akhbaranaa ay ku soo gaabiyeen arana oo ay noqoto khadii iyo ba'dii laga tago intii kale xuruuftuna ay joogto bayhaqi isagu mid buu isticmaalay oo abana baa buu isticmaalay oo ra'di iyo khadii buu gooyey intii kalena waa kan isu geeyayoo abana buu isticmaalay walow laleeya tan waa lagaba rooyo waxaaba dhici karta ruuxu inuu qaato iyagoonu isticmaalin anba'nida aynu soo maray ikhtisaarkeednay taas baa dee kaga dhoweyd akhbaranaada kaga dhowe oo taa inuu u qaataaba dhici karto laftibaaba kaba iman kara laakiin bayhaqina kutubtiisa qaarkood ayaa waxaa lagu arkay halkuu akhbaranaa ka qoriraa iyaday u qoran tahay abana u qoran tahay waxoo dhamina waa xagga kitaabada ee markan la aqriyayo iyada waxaa la aqriyayaa kelimadii oo dhan sanadkii inkastaba ha kusoo noqnoqoteen wakhtasaruu ay wakhtasara ahlulxadiidi dadkii xadiidka ehelkiisa ahaa way gaabsadeen oo fii katbihim qoraalkoodii ay iyagu wax qorayeen ayaa waxay ku soo gaabsadeen xadahanaa xadahanaa bay soo ikhtisaariyeen oy soo gaabsadeen ee xuruufteedii qaar ka mida ka tegeenoo waxay ku gaabsadeen markaa calaa sanaa ayay ku gaabsadeen aw naa amase naa oo bacdigood ah waqiila waxaaba la yidhi dasanaa taas ayay bacdigoodna lagu arkay oo rag baa dee kutubtoodii lagu arkay iyagoo cibaaradani kuba qoran tahay wakhtasaruu akhbaranaa ama akhbaranaana way soo gaabsadeenoo ujeeddadu waa lafdigii iyo kelimadii akhbaranaad ahayd bay ikhtisaarsadeenoo waxay ku soo ikhtisaariyeen ku soo koobeen calaa ana ana lafdigaas ah ow amase arana lafdiga arana ayay ku soo gaabiyeen walbayhaqiyu bayhaqina akhbarana ayuu ikhtisaarsadayo wuxuu ku ikhtisaariyey abana calaa abana lafdiga abana buu ikhtisaariyey bal markaa ka kutubta asaaniida leh way soo noqnoqotaa kolkol kitaabkeenan aan hayna ayaaban dee dhexdiisa kuba arkayna meelahaan sooba dhaafnay iyadoo wax soo noqonayo na ay taalo ama ana ay taalo meeshina damiirkaa keliyay dee waa lafdigan buu ka soo jeeda ama labada laftiyan hayne ma aha dee lafti intaa ku dhan hadhow siyaqiisu kaa qaban waaye macnihii loogaba jeeday maaha oo taas baa uu sheekhu raximahullah inoo sheegay welina umuurihii buu inoo sii wadaayo wuxuu hi qultu waxaan idhi hadalkaa hore waa muqadimadii ibnu salaax sii kuma sugnayd haddaan ciraaqi ahay waxaan leeyahay buu leeyahy waramzu qaala qaala ramsigeedii waa qaaladii isnaadan ay fil isnaadi isnaadka ku sugnaatay isnaadan isnaad ahaan ay fil isnaadi isnaadka dhexdiisa ku sugnayd ee u dhaxaysay isnaadka adigu dhexdiisa gelaysa qaaladaasi ramsigeedu yaridu waa soo aroorayaa qaafan xaala kownihi qaafan isagoo qaafa ama qaaf keliya ayuu kuba soo arooray waqaala shaykhu sheekhi wuxuu yidhi dee sheekhina waad ka garanaysaano waa ibnu salaaxe xasbuhaa qaaladaa isnaadka dhexdeeda kuba sugan oo la gooyada uun ramsiba loo yeelin khad ahaan loogaye markaa adigu la gooyo ciida waa la ogaa xasbuhaa khadan qoraal ahaan loo gooyo maaha qiraa ahaani ciida waa la ogaaday oo macnaa wax machuuda oo ahlu xadiidka agtooda lagu yaqaano macruufa weeye laakiin bal haddii meeshaba ay ka baxdoon xataa qaafkii keli ahaanan la qorin oo saa ahlu xadiidka agtooda macuunka ku ahayd laguma socdo walaabudda waxa mahuraana oo lagaba maarmaana min annudqi dhawaaq lagu dhawaaqa iyadii oo meesha ka maqan marka halkii ay geli jirtay aada gaadhid sanadkii inaad aqriyaysid inaad ku dhawaaqdid kadaa saasoo kale waxaa oo yadna lagama maarmaana in lagu dhawaaqo qiila lahu lafta qiila lahu lafdigaa qiila lahu oo isaguna asaaniidda dhexdeeda dhacaya meele laga gooyo isagu wuxuu dhacayaa haddii sanadkii uu kuba sugnaa quri'a calaa fulaanin akhbaraka fulaan masalan ama xadasaka fulaan taasoo kale hebel baa waxaa lagu dul aqriyey ayaa markaa maxaa ku jira qiila lahu akhbaraka fulaan iyada hadday tahay quri'a calaa fulaanin xadahanaa fulaan ama akhbaranaa fulaan qaaladii unbaa gelaysa oo qaala xadahanaa fulaani markay tahay quri'a calaa fulaanin akhbaraka fulaan oo kale ayaa maxaa meeshii ka maqan quri'a calaa fulaanin qiila lahu akhbaraka fulaanun ama xadaaka fulaanun xadahanaa fulaan markaasaan keentiisii damba la kaxeeyo haddaba markaa qiila lahu daas ku gelaysa markay qiraa'ad sheekh ay tahay ee lagaba warramayo leeya hebel baa lagu dul aqriyo dee ninka markaas siaasaa qaarigiina uu kuba yidhi iyadana waa la gooyaa oo lafti ahaan ayaa loo gooyaa iyadana oo sanadka kuma qoraan marka ay qorayaan laakiin wayanbaqii waxa habboon annudqu dhawaaq bida iyada kaas oo qiila lahudanna lagu dhawaaqo oo saa dee qaalada isnaadka dhexdiisa dhacaysaba loogu dhawaaqayo halkana sheekhu raximah llahu tacaala bal umuuro dee kutubtii hore kuba sugan iyo asaaniidii kutubtii lahayd buu inoo sheegaya oo wuxuu leeyahay ahlu xadiidka caadadoodii hadday kaba mid ahayd akhbaranaa iyo xadahanaa inay iyagoo dee qoraal ahaanun ku soo gaabsanaya ay xurufta aan soo maray ay ku gaabsadaan qaalada isnaadka dhexdeeda dhacaysa qaaladaasna halkay dhacdaa waxa weeye si loo kala fasliyo dadkan hadlaya dee kalaamkoodii marka laleeyaba iminka sheekhibaaba sanadkiisii kaxaynaya xadahanaa fulaan buu yidhi haddana waxaa raacaysa xadahanaa fulaan kale ood ka dambaysaa raacaysa labadaa xadahanaa sidaa ay labadan ka hore sheekha kalaamkiisi weeye xadahanaa dadambana sheekha labaad kalaamkiisi weeyo labanin oo ayaa hadalkoodii ay tahay haddaba si dadka mutakalimiinta ee dee iyagu alfaadaha leh ay u kala soocmaan oo mid kastaba qowlkiisii gooni ahaan loogu teeriyo ayaa waxaa meesha taala xadahanaa fulaanun qaala xadahanaa fulaan qaala akhbaranaa fulaan taas baa taalla sanadka dhexdiisa haddaba waktiyo raggaa hore barhkood ramsi bay u samayn jireen qaaladaasoo halkaa labada xadahanaa ama xadahanaa iyo akbaranaada udhaxaysa adigu siiqda adaadeed sideedka ku sugan inta udhaxaysa ayay qaale qaad keliya qori jireen qaad marka qaadka qaasa saaxada xaq la odhanayo tana qaal lama odhanayo ee qaala la aqriyayaayo waa ramzigii qaala barkoodba iyagu israaciyeyba qaafkii ayay la qoreen xadahanaada ramsigeedii oo haddii sana ay ramsigii xadahana ayd sana soo maray qa'duna ay ramsigii qaalo tahay way isu wadageeyeenoo waxay noqotay qasana oo kale kitaab ahaan ama haddaan aqrino waxa qoran qaafkii iyo sadi iyo naadii qasana laakiin markaa macnuu muxuu yahay qaala xadahanaa oo qaafkana ramsigii qaalo weeye sanaadu ramsigiina xadahanaa weeye barkoodna qaafka munfasil bay ka dhigeen intay qaafkii gooni u qoreen sida xaafidkii dunyaada lagu arkay ayuu sanaadiina gooni loo qoray oo mid kasta labadii ramsi baa la kala saaray qaafkuna waa ramsi uun sanaana waa ramsi ee waa la kala qoray kuwana waabay isku israaciyeen oo qaafkii iyo sacdii bay iskuba xidheen bal markaa waxa weeyaanuun culimadii dawaaiftaba midi qaalada labada sanadka ama dee siiqda adaa ee sanadka ku sugan dhexdooda dhacaysa ee faa'iidadeedu ay tahay in la kala fasliyo dadkan dee hadalkan leh oo dee mid xadahanaada hore shaksi baa yidhi xadahanaada dambana mid kalaa leh akhbaranaada ku xigta mid kalaa leh haddaba si loo kala fasliyo oo ayaa qaala qaala qaala ay ku dhex jirtaaye taa ramsigaasay u sameeyeenoo haddii kutubta hore qadiimka ama maksuudaadka aada aragto oo qaafkaa keliya aada ku aragto ama qaafkiyo sa iyo nuun oo qafsana aada aragto ama qaaf gooniya iyo sanaadi oo haddana kala go-an aada aragto macnuhu qaafkani wuxuu u staalaa waa qaaluu ka soo jeeda isagoo dhan qaaladii oo dhanna waa la aqriyaya taasi waa istilaax marka waxaa kaloo aada ugaba badan istilaaxaastan uu sheekha ka soo naqliyey ibnu salaax qaaladiiba meesha in laga saaro ramsi loo yeelin laba gooyon ramsi loo yeelin laakiin markaa maxaa la yeelayaa oo markaa deesan kutubta badankeeda ku aragna weeye imaka inoo madbacaysan xadahanaa fulaan xadahanaa fulaan unbaa isku xiga haddaba iyada tan nafteeda wuxuu leeyahy ama ramsi ha loo yeedho ama guud ahaanba ha la gooyo saadee ahlu xadiidka agtooda macruuf ku ah ba eh qaalada waa lagu dhawaaqaya weliba wuxuu ka dhigayaa lagama maarmaan waa in lagama maarmaan inaad ku dhawaaqdid qaala ee ibnu salax iyo nawowi oo qolooyinkaasna way inkirayeen marka tagga lagaba tago walow ay leeyihin samaaci waa iska ansaxaya haddana in laga tago taas way inkirayeen oo waxay leeyihin may eh si loo kala fasiriyo dadkii mutakalimiintaa qaaladaasi waa lagama maarmaan in lagu dhawaaqo bal hadal qiraaqi leyna waan arki doonaa waxaa kaloo uu sheekhu inoo raaciyey lafdiga qiila lahu halkuu galaa isagu waa markay quriya calaa fulaantayn haddaad leedahay imaka qara'tu calaa fulaanin akhbaraka fulaan taasoo kale qiila ma noqonaysa qultu lahu akhbaraka fulaan bay noqon hadday noqoto quri'a calaa fulaanin xadahanaa fulaanna taas qaalaa geliso quri'a calaa fulaanin qaala xadahanaa fulaan taasba weeyo sanadkiisii bay noqon laakiin marka ay tahay quri'a calaa fulaanin akhbaraka fulaan ama xadahataka fulaan ayay waxaa ku dhex jira labada quri'a calaa fulaanin qiila lahu baa halkan ka maqan had ahaan bay uga maqan tahay ee laakiin dhawaaq ahaan ugama maqna waana in lagu dhawaaqo oo iyaduna in lagu dhawaaqo yambaqi nudqu bikada bal intaas buu halkan inoogu sheegay sharaxna hadalka ciraaqi anaa kasoo naqlin doona badan ku laamaya qultu waxaan idhi waramzu qaala qaala ramzigeeda isnaadan ay fi lisnaadi qaalada isnaadka dhexdiisa dhacday ahaatay yeridu waa soo arooraya oo wuxuu u yimaadaa qaafan qaafahaan buu u yimaadaa maxaala kawnihi qaafan buu u yimaadaa qaaf keliya wa qaala shaykhu sheekhi wuxuu yihi ibnu salaax xaswahaa qaaladoo la gooyo guud ahaanboon ramsina loo yeelin wax ramsiya aan loo yeelin khadan qoraal ahaan loo gooyaa hida waa la ogaaday oo ama wax la og yahay oo macruuf oo cinda ahlixadiisin ahlilxadiid macahuud iyo macruuf ku ah weeye walaa budda waxaana mahuuraan ah min anudqi dhawaaq bida bida min anudqi dhawaaq lagu dhawaaqo maxay qaaladan qaaladan asaanida dhexdooda dhacaysa in lagu dhawaaqo yaanay jirin boo meesha kugu qornaa min beed kadaa saas oo kale waxa iyadana dee khadka dhigaal ahaan iyo qoraal ahaan in la gooyo ay ahlu xadiidka agtooda macruuf ku ah qiila lahu qiila lahu oo dhacaysa halka aan sheegnay quri'a calaa fulaan akbaraka fulaan taasna waa agtooda maxuud bay ku tahay macruuf bay ku tahay ma soo qoraan wayambaqii waxaana habboon iyadana an nudqu dhawaaqa lagu dhawaaqo bidaa qiila lahu daasna in lagu dhawaaqa way habboon tahay oo iyadna way mudan tahay taasna waa in lagu dhawaaqo sharaxa dhalka bayd mee dhalka sadare ugu hooseeya markii uu soo naqliyey dee waxa weeya nin qaarigu inuu taa yidhaaha iyo ay bal markaas ku tirinayeen nawowi iyo ibnu salaax iyo iyaga ka tegeedu ay khada tahay waxaan waxaa looga tegey loo qori waayo in ikhtisaar ay tahay ayuu sheeku xagga hoose wuxuu yihi waqad kaana bacdu man laqiitu min a'imati alcarabiyati yunkiru ishtiraad almuxadisiina litalafuzi dadkii anigu aan soo gaadhay ciraaqi baa leh ee culimadii carabida ama aqoonta sarena dee u lahaa luqa alcarabiya ama imaamka xaggaasuba ahaa shardintan ay shardi ka dhigeen muxadisiintu in lagu dhawaaqo qoraalkii dee waa kuwana way ka tegeen ayuu inkiri jirayoo wuxuu odhan jirayba waxay dee markaas lafdigan kol haddii xadahanaa macnihii qaala lanaa bay ka dhigan tahay waa macnaheedii bay leedahay saa daraaddeed hadalkii waxa weeyaan wax dee fasliga oo shardiga oo uu baahan yahay maba jirto markaan xadahanaan idhaahno qaala lanaa unbay la macno tahay markaa haddana qaalo kale in la soo celiyo taa weliba shardi laga dhiga dee meesha maba taaluu odhan jiray ninkuna waa imaamka macruufke ibnu muraxal lagu yaqaanay ama loo odhanayay de waa awowgiiba taas shaabudiin cabdiladiif ibn cabdilcaziz laakiin xaafid alciraaq wuxu leeyay wuxuu u inkiraya anigu taa ujiifsamaan garan ma garanayo sababtu waxa weeye in dadka iyagu hadlayo hadalkoodii lakala sooco qaladuna wixii lakala lagu kala soocayay weye laakiin kollay sucuudi iyabaasaan tadriibkii berihii hore dee marnay oon kuba aragnay hadal buu leeyahy dheer oo isagu qowlkan ina muraxal uu ku adkaynayo oo uu markii dambena waxa weeyaan xaafid muxadiriyana uu kaba soo noqlinayo waxba ina xadahanaa qaala lana ay la macnoto haddii laga tago ujeedadu oo uu xadahanaa fulan xadahanaa fulan uu israaciyo luqa ahaan wax dee loo inkiraa aanay meesha ool weeye walow dee ahlu xadiisku saas qowlkoodii u ahaaba wakatabuu cinda intiqaali min sanad ligayrihi xawan biqan biha waqad buli wakatabuu way qoreen nimankii ahlu xadiiska ahaa cinda intiqaalin guuritaan agtii min sanadin sanad laga guurayo oo markaa dee sanad laga guuri ee laga wareegaye ligayrihi sanad aan kii ahayn loo wareegayo ayaa waxay qoreen xa ayay qoreen marka wuxuu hi wandiqan adigu shaksi yahow ninkan daalibka ow ku dhawaaq bihaa xadaa ku dhawaaq oo xadaa ha ka tegine xa keliya uun dheh markaasna sanadkii iska sii wado waqad ra'aa wuxuu isagu ku tegay oo uu arkay macnaa uu kuga tegay alruhaawiyu imaamka meesha ruha la yidhaaho waa magaalo macruufahayd loo nisbeeyey oo dee waxa weeyaan kollay magaciisuna kitaabka waa idinku sugan yahay in xaafido oo macruufa ayuu ahaayo raggii ibnu salaax iyo waxa weeyaan uu laba kulmay isagaana hadalka kaba soo naqliyey ahaa oo xaafid cabdilqadir ibn cabdillaahi aruhaawiya oo wuxuu kaba cabiray weliba kitaabkiisa alxaafid alraxaal xaafidka rixlada badnaa ee raggii rixlada badnaaba ahaa ayaa isagu wuxuu arbiciin iyona waa leeyahay ayaa wuxuu isagu u arkay oo uu kuba tegay bian laa tuqra'a xadan inaan la aqriin taas buu ku tegey walibana asalkeedii isagoo sheegaya muxuu ku tegay wa annahaa xadani min xaa'ilin lafdiga xaa'il inay laga soo qaatay oo ama ay dee ikhtisaarkii tahay xaa'ilna waa waxa laba shay u dhaxeeya oo imaka tani labadii sanadun bay kala dhex joogsatay kala dee ilaalinaysaa ama dee kala xadis ay tahay kala teedahaysa haddaba xaa'il buu xaggii laga soo qaatayoo sanadkii hore markii la sheegay intaan markin la sheegin baa sanad labaad lagu noqonaya markaasaa lafti labadii sanad bay dee tahay xaa'il u dhaxeeye halkaasanay ka soo jeedaa markaa laguma aqreeya buu weli taas waqad ra'aa laakiin waxa uu arkay bacdu ahli ulilgarbi culimada reer maqrib ama bilaadii dee islaamka ee galbeed ila andalus dadkaa degaya bacdigood oo isagana uu la kulmay ibnu salaaxuu weydiiyey waayo ibnu salaax markuu meelahan wuxuu ka cabiraa dadkii la ictimaadsanayey ee dee markaa la raacayay dee qudwada ahaa ee hore min xadan ha ku dhigteen kutubtoodii ha ku jirto camalkoodii ha kamid ahaato ay dee wax qoranayeene laakiin cid bayaanise waxa ay tahay maan arago marka waa wax baxsi dambeeye musalax iyo waqtiyadiisaas ee isweydiintu ay meesha timi walow ragga hore ay qorteen laakiin ragga waaweyn ee hore ee xujada ahaa ciddae shanigeeda kaba hadashay u bayaanisay muarag markaa isaga waa kan xaafidkii rawaawikaasuu kaba soo naqliyey marka ninkan oo dadka ahlu maqribka ah oo isaga ay rexlo ku kulmeenna oo culimadii kaba mid ahaa maqribu masaladii ay wada baxsiyeen ayaa markaa hadalkan usoo naqliyo wuxuu markaa bacdu ule uu kasoo naqliyey culimadoodii galbeed oo dhan uu kasoo naqliyey bian yaquula inuu yidhaaho makaanahaa meesheeda halkaa xa ay taalo aan xa keliya aanad odhana markaad sanadka soo gaadhay sanadka halkaa iyada marayso alxadiisa qab oo keliya aan wax kale la odhana xana aan la odhan alxadiisa la yidhaaho taasna waa qowl kale eg waa asalkeedu wuxuu yahay waqiila waxaa la yidhi falxau taxwiilun wasayna u iyo rag kale ay doorteen waa taxwiil iyo wareegitaan xadiisii weeyo macnaa laftigan taxwiil iyo wareeginay sanad baa la sheego sanad kalea loo guuraya taxwiil baa meeshii taala lafti taxwiil xaggeed bay kasoo jeedaa laga soo qaatayo waa wareegitaanka xadiisii wa qaala waxaanu yidhi in ibnu salaax baa leh qad kutiba waxaa la qoray makaanahaan meesheeda waa rag xufaadoo dhowra uu arkay ayaa khuduudoodii u arkay samtale meesheeda halkii xada la qoraye ayaa waxa la qoray saxa oo lafdi iyo saxo markaa saxa lafdigan ama xarafkan xaa untukiba waxaa laga soo doortay marka qowlkan afraad aan eegno minhaa min saxa ayaa laga soo doortay bal koley umuuraha markaan yara furfurno ayaa dee macnaheedu cadaan laqbadna ay sii macaanaan waxa ay tahay waa xadan aan ku aragna asaniida dhexdeeda bukhaari way kooban tahay oo ma badna waxa kuba sugan muslimse waxaa dhici karta safxan inaad kaba waayin kolkol sadxay ay saba galaan oo intaan umatigii gaadhin huun shan goor sanadkii kolba sanad bedelo uu kolba sanad bedelo intaasna xa uu leeyaha xa leeya oo kolkol intaan matigii la gaadhin ba shan goor xad ay kugu soo baxda muslim aad bay ugu badan tahay ee kutub kalena way kuba sugantao kutubtii aimada ahayd bal markaa taa weeye iyadoo kutubta saa kasarada ay ugu sugan tahay ayaa raggii mutaqadimiinta axadan waxay tay aanay kaba hadlin oo dee wax markaa la hayo oo ay kaga hadleen waa balemka waa markaa qarnigii lixaad iyo raggiisii saa rohawi iyo ciraaq de ibnu salaxna qarnigii lixaad iyo qarnigii toddobaad buu adigu dee labada dhinacba oo labadaba waa soo gaadhay bal dalabkiisii horeba qarnigii toddoba lixaad baabu ahaaye ee xaafidkiina waqtiyadii uu laba kulmay eh waa baxsigu waktiyadaas waa bal maxay tahay xaadan asalkeedu xagga laakiin dee waxaweyn isticmaalkeedu waa raggaa hore ayaa isticmaalay marka horta waxa ay tahay oo loo isticmaalaa haddii xadiidku laba isnaad leeya ama wax ka badan oo asaaniidda uu xadiidkani lahaa ay isu geeyeen hadday mid kaliya ku kaabsoomaan xadii looma baahna laba isnaad ama wax ka badan bay ururiyeenay isu geeyeen ee marka la isu geynayna asaaniiddu isma dhex gelaysee xadaanaa fulan can fulan can fulan markuu yidhaah intaanu matigii gaadhin buu haddana sanad labaad ku laabmaya sanadkii labaad buu sheegaya oo xadaanaa fulan fulan fulan buu odhanaya haddana hadduu mid saddexaad iyo afraad iyo shanaad haystay sidii buu ugu laabmaya intaanu matigi ka wada dhexeeyey asaaniiddaas aanu gaadhin haddaba marka caynkaas ay dhacayse sanadkii hore intuu dhammeeyo uu doonayay sanadkii labaad inuu haddana sheego ayay xaq dhigayeen halkaas horta taasi waata inoo taala isticmaal ahaanna waa aad bay u saahlantao dee midunbaaba la doortay ama culimada ay uga badantoon arki doono hadda bal markaa xada waa taaso iyada dhib ma lehe laakiin maxay tahay xadan horta waa markaa sanad laga tegayo sanad kale xaggii loo kacayo weli matnigii la sheegin ayaa la isticmaala taas iyada iskalkaba mid maaha marka wuxuu leeyahay xadaa horta iyada qowlka la dooranayo weeye waa kaa uu inoo hordhaysiiyey markaad sana kitaabka caynkaasa aad ku tastoo saxiixa muslim oo kale ee halkii xaad aad soo gaadho iyada xa kelin waad oran intaad xaa tidhaahid ayaad sanadkii kale iskaga noqonaysaa saasaad kuba dhaafaysaa taas weeye saxiixtigaadku ku sugan yahay say u badan yihiin sida isticmaalku markii dambe noqdayna waa taa horta laakiin waxaan kale maxay ahayd istiqaaqeed barkoodoo lahaa lama aqriyayo ayaa aqoashu tahay hortaba taas weeye laakiin markaa haddaan asalkii iyo maxay tahay eegno xaafidkan ruhawiga wuxuu ka soo naqliyey xadani wax inay ka soo jeedo ama istiqaaqeedu yahay xaail adigu ramsigeed ba yahay xaail ujeedada waxani labadii sanad bay udhaxaysaa kala hor joogsanaysaaayo si aan loo dee labadiisadu laysu dabagelin oon la boodin sanadkan iyo kan kale inay isku xidhan yihin oo xadatana aduna sii wadin oo labadaa nin ee dhici karta marka aan dee shaqada isku lahayn aan sheekya la ysaga dhigin oo taasi aanay u dhicin ayaa xada la dhigo waa xaailo macnaa waa xaailkuna waa xaadis laba shay xuduudan ama waxaan u dhexeeya weeye haddaba si aan sanadadii iskala u raacin oon laysu dabagelin ayaa xadan loo dhigtay kol hadday kaa tahayna waad iska dhaafaysaa waxba ma odhanaysido kuma dhawaaqaysid waa sidaa u ruhaawi yidhi qolooyin kaleo iyadna ibnu salaax arkay oo daaduu minka ayaa wuxuu uga soo naqliyey culimmadoodii reer maqrib inay halkaas oo kale inay markigii weli lama sheegine alxadiisa ay odhanayeen iyagu oo markay halkaas soo gaadhaan alxadi xa keliya ma odhanayaane alxadiisa de xadiiskiina de weli lama sheegin weli waa wax soo socda waa mati dambe qaaliban qaalibana cibaaradan alxadiisa xadiis lasoo sheegay qaybtiisii oo intii kale la taamyeelayaa la odhan jiray alxadiisa xadiiska sii taamyeel arrintuna tii maaho halkaa labsiba iyadaba jire ayay iyagu alxadiisa inay odhanaya buu uga soo naqliyay taasna wax daahila inta badan culimada ay ku socotay maaho labsi kalaaba kaga imanaya waxay intooda badan istiqaaq ahaan ama dee balxadan asal ahaan doontan asalkeeda inuu ka soo jeedo lafdiga taxwiil taxwiilna waa wareegitaan ama wareejin wax la wareejinayo dee sanad baa la sheegay sanad kalea loo guuray halkaasay kaba timi bal markaa markay taa tahayna waxa weeyaan waana la aqriyaya bal markaa intan dambe uu ibnu salaax uu inooga soo naqliyeyna waxay tahay oo wuxuu ku arkay rag xufaada sida abi cusmaan iyosaabuuni imaamka macruufka iyo xaafid kaleo cumar ibnu cali laysi la odhanayey iyo nin faqiiho muxadisa abi saciid alkhaliil la odhanayey kutubtoodii farta ahayd ee uu arkay ibnu salaax ayaa halkan xada kuwa kala taalay labada isnaad dhexdooda ayaa iyaga waxay qoreen saxa ayay qoreen oo markaa iyada haddii taa laydhaa saxa minhan tukhibta waxay xadani ramsi u tahay saxa ayay ramsi u tahay markaa welibana halkan waabay ku aboonto maalintii dhawid casharkan kusoo maray wuxuu hadduu dee saxiix yahay macdan waa riwaaya uu saxiix yahay laakiin curdo shaki uu yahay in la shakiyo ama waxyaalo dee uu curdo u yahay oo wax la odhan karo talo maxay tahay ayay cibaaradan saxa qori jireen imika halkan markii sanad la sheegay ee sanadkii iyadoon maskii la sheegin sanad kale loo guuray ee sanad kale loo guuray waxaaba dhici karta in la islaa malaa meesha waxbaa ka dhacay meesha waxbaa kaba dhacay markaa saxadu waxay faa'iideynaysaa may hadalku waa dhan yahay dee maskina waa dambeeyaa weeyaanoo iyada bal markaas haddii saxa laydhaah si aan loo qaadan oon ruuxu moodin isnaadkan xadiidkii uu lahaa ama matnigiisii inuu meesha kaba dhacay isnaadkan kalena aan labada isnaadba laysdhexgelin oo laystarkiibin ayay xada ay mee saxada dee meesheedii ay qoreen xaduna hadday ikhtisaarkeedii tahay maxal inagu ay u munaasibtay bay taasna noqonaysaa waana bacdigood si khuduudooda lagu arkay bal isu soo guuriyoobaaba markaan isu soo ururino waxay noqonaysaa un xada siay doorta anta taxwiil taas bay u badan yihiin laakiin in la aqriyayo keliya la aqriya saasna sanadkii markaa kii kale un aada u bilaabanaysa wakatabuu way qoreen cinda tiqaalin guuritaan agtii min sanadin sanad laga guurayey ligayrihi kayrkiina loo wareegayey xa ayay qoreen wandiqan adigu dhawaaq bihaa xadaah bal intaasi waa ininoo dhan waqad ra'aa wuxuu arkay oo uu ku tegay weeye alruhaawiyo imaamka ruha loo nisbeeyey bi an laa tuqra'a inaan la aqrin xadaas weliba wa annahaa xadaasi min xaailin inay ka soo jeedo xaail lafdigaasa ama xaajiz oo ah labadii sanad bay u dhaxaysaa waxay kala ilaalinaysaa in laystarkiibiyo iyagii laysraaciyo laysdabageliyaba waqad ra'aa wuxuu arkay oo iyagana uu ku tegey bacdu ulilgarbi garbi iyo dadka maqrib ehelkooda ahaa bacdigood ay kuba tegeen bi an yaquula inuu yidhaaho ruuxii qaariga ahaa ee sanadka caynkaasa aqriyayay makaanaha meesheeda waa halkaa xada xa aanu odhan keliyahe uu yidhaaho alxadiisa oo markaa lafdigii alxadiis inay ishaaradii iyo ramsigii tahay xadani taas bay bacdigood ku tageen qad oo keliya alxadiisa keliya wax kale aanu raacin oo xadiiskaasna ay xadani ay ishaaro ama ramsi u ahayd lafdiga alxadiis waqiila waxaa la yidhi bal xa u taawiil maaha umuurahaas hiya iyado xa u taxwiilin lafdiga taxwiil iyo wareegi wareejin wax la wareejiya ama wareegitaan dee waxaasn wax kale loo guurayaaye xadii weeye oo macnaa lafdigii taxwiil ayay ramzi iyo ishaamay ka soo jeedaaba yaanay ramziba u ahaanin be markaaso markaa dee sasaa daraaddeed waa lagu dhawaaqaya min xa keliya waana la yska dhaafayaa wa qaala wuxuu ihi ibnu salaax qad kutiba waa la qoray culimada aan magacowna ee sharaxa inoogu magacaaban baana uu ku arkay iyagoo qoray oo kusutoodii uu ku arkay makaanahaa halkii xada halka qolooyinka kale ay xa qoraan ee laba isnaad dhexdooda waxaa meesheeda raggaasi ku qoreen saxa oo dhan bay ku qoreenba marka haddii taa la yidhaaho faxaa minhan tuqib faxaa lafdigan xaa ama xarafkan xaa untukiba waxa laga soo xusho o laga soo doortay ama laga soo goostoo laga soo qaatay minhaa kelimada saxa oo waa kelimadii saxa ramsigeed iyo ishaaradeed oo xaadaas halkaasi kaba soo jeeda ee waana meel ku munaasib ahaan layd saxa haddii halkaa laba dhigo bal abyada dhowrkeed markii hore aan inshaadkii raaciyaan yar aqreeya walow saamasaadke kitaabatu tasmiic tasmiica qoritaankiisii mooye tana waa waxde inagu aanaan dhaqan ulahayn iyo caado culimadii horena ay aada ugu ihtimaami jireen tasmiicna waxa weeyaan un imaka kitaab baad akrisanaysaa dee sanadkiisiina aad kuba warinaysaa kitaabkaa ciddii aad ka akrisanay marka aad akrisanayso ama dee kitaab balsan oo kale loo akriayo waxaa la qorayaa sheekii dee laga maqlayay ilaa sanadkiisii mualifka waa ay qorayeenba waxay qorayeen dadkan iyagu majliska jooga ee saamiciinta ah na waa la qorayey si hadhow ooyo kutub badan baa faa'iidadeeda ay sanadkeeduba inoogu xidhiidheen kutubtaa dilaaqna way idhaahaan waxaan dabaqana way idhaahaane magacyadii halkaa kutub ku qornaa rag aan cilmiba lagu aqoon oo la ogaado in kutubtaa riwaayo inay u lahayno markii dambe looga baahday in sanadku inoo dadkii uu xidhiidho u wariyaan baaba jirtay bal dadkii saamiciintana waa la wada qoraya bal marka haddaba si loo qoriyo umuurahaas ba iyadu ay tan inoogu sheegaya abyaadan iyo waxa ka dambeeyaba wayaktubu waa qoraya ninkii daalibka ahaa isma shaykhi sheekha magaciisuu qori waa kitaabkaagii aad qoratay eede aad axaadiistiisii kuba warinaysay ama axaadiis ama juski ama kitaabkii sheekha magaciisa waa sheekha musamica ee dee wax laga maqlayo ayaa magaciisa la qori oo de waaba adigoo idha waa suurada wiynoo aan arki doonaa bacda albasmalati bisinka dabadi oo horta bismi illaahi araxmaan iraxiim baa la odhan markaasaa maxaa la odhanayaaba wixii hada ma xadahanaa bihi abu fulan fulan ibnu fulan ibnu fulan ilfulaniyu markaasaad sanadkii waa sheekha magaciisii markaa taasna sanadkii baad saa u kaxayn waxaa kaloo la qoraya uu qoraya asaamiciina dadkii maqlay ee isagu majliskaa joogay kitaabkaas hadduu dee majlis keliya lagu wada maqlayna intii majliskaa fadhidaa la qori hadduu majaalis mutacadid ay ahaydna kolley dee waa la qoraya wala loo cinaayoonayo bal ninkii ayaama maqnaa iyo ninkii wada joogay ee aan wax fawta lahayn iyo kii fawta lahaa la qorayo wasaamiciina qablaha basmalada horteeda oo intaan bisanku bilaabnin ayaa xagga sare ayaa lagu qoray horta dadkii juska noqlo waxaabaa la qoraya san dee kutubta nimka xataa ay inoo soo suureeyaan samaacaadkoodii ama balaaqoodkoodii aan aragno samica fulanu wa fulanu wa fulan ama samica hada alkitaaba sheekhina waa ka halka hoose laguma xusaye dee fulanu wa fulanu wa fulan oo magacyadoodii la dhammaynayo waayo dee si loo garto hadhow isagoo dhan oo dadkii kale kala soocan loo garto waxaana ay qori jireen dee raggaa cinaayada lahaa ciddii wada joogtay casharka iyo ciddii maalmo maqnayd fawdkoodna way qorayeen oo majliska caynkaasi hebel waa ka maqdaa bay odhanayeen waxay qorayeen ciddii hagaag kitaabka ugu baraarugsanayd iyo kii ama wax kale qoranayey ama kii sheekaysanayey oo kale kii isagu seexaday eed majliska iyadoo la aqriyayaba kii luloonayay intana way tilmaamayeen oo dee waxaasoo dhan way wada cadaynayeen oo samaacay ku wada cadaynayeen ama dabaqada umuurahaas waa khaasatan kutubtii aada u cinaayeysnayd waxaana jirta mujaladka sideedaad ee sunan albayhaqi dhammaadkiisa waxa ku madbacaysan kitaabkaa weyne bayhaqi ibnu salaaxan aynu kutubtiisii dee kitaabkii nadmigiisa id aan hayna markii isaga laga aqrisanayo o kale oo toddoba boqol iyo kontomeeyo ama toddobiyo konton majlis uu ku aqriyay kitaabka waa toddobiyo boqol iyo toddobiyo konton waa kitaab weyn oo toban mujalada ayaa majlis majlis imika mujaladkaa sideedaad oo kale oo sideetan sagaashan majlis ahaa ama sagaashan casar ahaa oo kala dhaadheera ahaa oo kale ayaa waxa si la yaable waxaa qoran dadkii kitaabkaa muqlo ilaa sagaashaneeye ama saddexiyo sagaashan nin ahaabaa qoran waxaa qoran bal markaa ciddii wax qoraysay markaa mj ay wax dhaafdhaafeen horta fawt lahaa hebel iyo hebel fawtkaasay lahaayeen baa qoran waxaa qoran hebel waa wax qorayay oo isagoo casharku socdo wax kala qorayay baa qoran waxaa qoran hebel waa seexday ama uu luloonayay ninkaasi ayaa dee qoran ilaa maanta qorantao casharkii markii lagu jiray oo de iyo dee ninkii wixii oo dhan baa dabdisan oo la dabdinayay bal markaa tii weeye awasaamiciina qablahaa waa qabla albasmala ama dee meel kaloo jeeda mukamalatan xaalay tay asmaadu mid buuxda oo dhan muarakan xaaligay mid la taarikhaynayo ama muarikan uu taarikhaynayo taarikhtii samaaxuu qoraya beledkii iyo maxalkiibuu qorayaana aw amase jambaha ay yaktubu waa qoraya asmaa saamiciin jambaha jamba albasmala dhinacan xaashiyada un ama haamishka ama xagga bidax noqotay ama xaggaas ayuu kuba qori dadkii saamiciinta magacooda fidura dee kutubta qaar dadku badan yahay way adkaanaysaa walow taa aan leenahay ilaa saddex iyo sagaashan nin baa magacyadooda qorayin laakiin kuwa qaarkood dee dadkooban ay aqriyeen markaaba dhinacii waa looga heli karaa fidurati durada waa xaashiyada ama haamishkiiba wey aw akhir aljuzi ama kitaabkaas akhirkiisu kuwa qoriyo juska dhamaadkii wailaa haddaana intaa midna aanay kaba dhicin oonu dusheedii ku qorin basmalada dhinaceedii ku qorin juska akhirkiisii ku qorin haddaana intaasi suurto gelin dahrahu yaktubu asmaa saamiciina de dahrahu fi dahri lkitaab khilaafkan sare kitaabka ayaaba laysagaba qoranaya wey bikadi mawsuuqin kula u kalsoon yaha khadki waayo de waa arrin la ictimaadsanayo ninkani inuu kitaabkan riwaayo u lahaa baa loo ictimaadsanaya markaa ruux siqaa khadkii waa inuu noqdo kaasoo curifa lagu ogaaday bikadin khadkiisu ahlo cilmiga agtooda macruuf ku yahay nin la yaqaano khadkiisa uu yahay taas baa laguba qori walow bikadihi linafsi ay walow asbata samaacahu hadduu samaaciisii sugo shaksigu kitaabkiisa uu ku suga inuu maqal u lahaa u leeyahy kitaabkan baan maqlay bikhadihi linafsihi samaaci uu suga bikhadihi gacantiisa iyo qoraalkiisa kol hadduu siqo yahay kafaa way ku filan tahay oo fardi maaha ruux kale inuu kuu qoro adiga haddaad siqo tahay ood samaacagii qorato si in badan ahla dadka asbaada ee siqaadka ay yeeleen taasi way kugu filanaysaa taasna dee tuma meeshii ma jirto laakiin markaa uu qoraya waxa weeye waxaasoo dhan in xadara hadduu joogay alkule hadduu darsigu dee duruus badan uu kitaabku qaatay oo ayaamo dhan uu qaatay hadduu ninkan dee kaatibkii wada joogay oonu maalinna kaba maqnayn ayuu dee sidaa u qori wa ilaa haddii isaguba fawta uu lahaa ayaama uu maqnaa ayaamahaasna cid joogtiyo cid kale inama kala garanaye istamlaa wuxuu ka yeersan macnaa uu ictimaadsan imaka halkan min siqatin ruux kaloo lagu kalsoonyo joogay ayuu weydiin bal ciddii joogtay iyo ciddii aan joogin ayuu kala weydiin marka saxaxa sheekun amla haddaba kol haddii taa la yidhaaho kitaabkii waa lagu kalsoonaanaya saxaxa ha saxiix yeelo oo saxaxa ku qoro sheekun sheekii musmica ahaaye wax laga maqlayay amla ma saxiixina bal waktigina aad bu ay u kooban yahaye waxa ay macnuu yahay de meesha iska sahlane waktigoodii na waa sii la iima jiray waa cinaayadoodii iyo ihtimaamkoodii ilaa maantana kutubtan la taxqiijiyey kitaabkan sanadbahaka muxaqaqba maaha de adigu waa la taxqiijiyey laakin taxqiiq aada u markaas maahay lakin waa kitaab la bandiyey une waa ta aan sheegaye kutubtan kale ay soo safxaad soo fotokodiyeyaan kitaabka ama samaacaadki iyo balaaqaadki iyo waxyaalihii ahaa waan ku aragnaa samacyadan risaalada shaafici bay ku sugantay jaamica khadib oo isaguna masalada si fiican ugaba hadlayba marka jusi dhamaadaba ay ku sugantay dad koobanna way ahaayeen ee kutub badanna waan kuba aragnaa taas oo kale haddaba waxa ay tahay markaa kitaabkii la aqrisanayo ayaa waxa uu ninkii qoranayay kitaabkiisa iyo nuskhadiisii sheekhi uu ka maqlay ilaa sanadkiisii ayuu dhammaynayaa uu qoraya waxaa kalu qorayaa dadkii kale joogay oo kitaabka meel kamida lagu qoro hadhow hadday u baahdaan ninkaan nusko lahayn nuskada buu ictimaadsan taas be waanay noo soo socotaa waxa taa laga yeelaye bal markaa taas buu qoraya waxaa kaloo lagu qorayaana dee waktigii iyo beledkii iyo wixiina way qori jireen laakiin muhim waxa ah ruux lagu kalsoonya inuu qoray waxaan waa la ictimaadsanaya ruuxan riwaayadiisi baa loo ictimaadsanaya ruux lagu kalsoonyahy inuu qoro khadkiisa ahlu cilmigu ay yaqaanaan bal intaas buu inoo sheegay haddaba hadday taasi dhacdo haddii ninkan wax qoraya uu duruustii wada joogay ama majaalistiina sax dee isagaa aqoontiisa u ictimaadsanaya macrifadiisaas haddii uu wax ka maqnaana ciddii kale ee siqaadkaidee joogtay ayuu ictimaadsan oo waxay u sheegaan buu qoraya isagoo iska ilaalinaya dadka qaarkood inuu magacooda ogaan iyo qarabsaasda u tuuro isagoo iska ilaalinaya inuu magacii koobo hadhow la garan waayo ruuxii uu lahaa wuxuu yahay bal markaa taas oo kale ayuu bal markaa umuuraha iska ilaalinayo haddaba kol haddii xaaladu saato ruux siqii qoro sheekhii musmica barhkood dee marka kitaabkii loo keeno macluumaadkaas buu kuwas qorayay saxa waxaasi waa saxiix oo de waa wax layga maqlay oo waa sidaas marka hadduu taa qorana waa sax haddii aanu sheeku qorin kol haddii nin siqi qoray waxba taa taxiixaas waxba dadka kagama xidhna oo ama sheekhu saxaha ku qoro ha saxiix yeelo ama yaanu ku qorin be kol haddii nin siqi qoray waa caadi oo bal markaa waa lagu kaaftoomayaa intaa wayktubu oo qoraya isma shaykha sheekha magaciisa bacda albasmalati bisinka dabadeed waana ta suuradu inoo taala siduu khadiib kitaabkiisa aljaamic liakhlaaq iraawi o adaab saamic sakuu ka soo naqliyey wasaamiciina waxaa kalu qorayaa dadkii maqlaya kitaabka darsiga joogay qablahaa qabla albasmalati mukamalatan xaalaytay asmaadu mid dhan oonu midna kala tegahayn dhamaynayana dee nas wixii ruuxa lagu garanayo oo dhan ba muarakan xaal yahay kitaabkaas ama waxaa dabaqada la qoraya mid la taariikheeyey oo taariikhdiisiina waa la qoraya aw jambaha amase wuxuu ku qorayaa wuxu hi qablaha qabla basmalati aw amase yaktubu waa qoraya asmaa saamiciina jambaha jamba basmalati bidurati xaashiyada kitaabka iyo haamishkiisa aw akhir juzi ama wuxuu kuba qoraya asmaa saamiciin akhir juzi juska dhamaadki ama kitaabka dhamaadkiisa wey wa ilaa haddaanu umuurahaa saddexaad midna samayn dahrahu wuxuu ku qorayaa dhabarka kitaabka waa hilaadka sare iyo jaldigiisaa sareba ayaabuu iskagaba qoranaya wey bikati mawsuuqin ku lagu kalsoonaya khadkiina waa lagu qoran oo curifa lagu yaqaano bikatin ay khadkiisa ahlucilmigu ay yaqaanaan oo nin dee laga jaahiliyey khadkiisa aanu ahayn waa nin la yaqaan istiqa ah khadkiisana la yaqaano agtooda macruufu kuba yahay walow bikadihi linafsi ay walow asbata hadduu sugo samaacahu samaaciisa kitaabkiisa uu ku sugto bikadihi linafsi waa isaga qaraalkiisii in badan isay yeeleen oo isagu samaaciisii qorto uu sugto kol hadduu siqayay kafaa way ku filaan oo waxba uma baahan shaahid iyo waxyaalo iyo siad umaqashiyo taasna ma odhanayo waxaanu qorayaa in xadara hadduu xaasoo dhan magacyada saamiciinta dhamaynaya in xadara hadduu xaadiray alkula dhammaanba waa majaalistii kitaabkan lagu aqriyo o dhan uu joogay wa ilaa haddii uu isagu fawt lahaa ayaama maqnaa iyo waqtiyo istamla wuxuu taa ka yeedhsan macnaa dee uu weydiin oo uu markaa ictimaadsan min siqatin ruux lagu kalsoonyayo isagu majliska joogay waxaasna ogaayo u baraarugsanaa marka haddii umuurahaasi ay dhacaan oo waxaasi ay taam noqoto waxa weeyaan صaxaxa sheekun umuurahaasi wax la aqbalaya noqon صaxaxa صaxiix yeeliya sheekun sheekh amla oo ujeedadu lama shardiyayo markaa weeye sheekhan isagu wax laga aqrisanayey inuu calaamadii saxa tasmiican ama samaaca ama dabaqada ku qoro kol haddii uu ninkii samaaca qoray uu siqo yahay waxba shardi maaha sheekhu inuu u dee tasdiiqiyo oo uu saxo u qoro hadduu qoro waa sax haddaan u qorina siqadaasaa la ictimaadsan oo lagu kaabsamay allah subxana watacaala inahu mawlaana maxamed iyo cala alihi wasaxbi ajmaciin allahuma anfacna bima callamtana wacallimna maa yanfacuna wazidna cilma yanfacuna walaa tajcal fima callamtana wabalan calayna وليعير المثنى به إن يستعير وإن يكن بخد مالك صبر فقد رأى حفص وإسماعيل فذا الزبير فرضها يسيل إذ خضه على الرضا به دل فما على الشاهد ما تحمل وليحذر المعار تضويلا وأن يثبت قبل أرضه ما لم يبن وليروي من كتابه وإن علي من حفظه فجائز للأكثر وعن أبي حنيفة المنعو كذا عن مالك والصيدلاني وإذا رأى سماعه ولم يذكر فعن نعمان المنعو وقال ابن الحسن مع مع أبي يوسف ثم الشافعي والأكثرين بالجواز الواسع وإن يغب وغلبت سلامته جازت لدى جمهورهم روايته كذلك الضرير والأمي لا يحفظان يضرب المرضي ما سمع والخلف في الضرير أقوى وأولى منه في البصير وليروي من أثر أو المقابل به ولا يجوز بالتساهل إما باسم شيخه أو أخذ لدى الجمهور وأجاز دا أيوب والبرساني قد أجاز ورخص الشيخ مع الإجازة وإن يخالف حفظه كتابه وليس منه فر أو صوابه الحس ما تيقن والأحسن الجمع كالخلاف ممن يتقن بسم الله الرحمن الرحيم
riwaayadii iyo umuurahaas ayaa weli inoo socotay doonaayo horta kitaabadii baqaayaheedii waxyaalihii nooga harsanaa ayaa imaka halkan ama abyadan hore uu sheeku uu kuba sheego wuxuu yihi waliyucir ha caariyeeyo almusma oo waxa weeyaan ninkii nusqada lahaa kitaabka lahaa almusma kii la magacaabay bihi ay fiihi kitaabka dhexdiisa lagu magacaabay ee dee magaciisu ku jiro dadkii adigu saamiciinta ahaa kaas kitaabkii ha caariyeeyo in yastacir kaa isagu magaciisu uu ku sugan yahay kitaabku in yastacir hadduu weydiisto ou ka dalbo inuu caariyeeyo si ama uga qorto ama kitaab uu qortay ugu saxdo ugu muqaabaleeyo ama uu dee wax weyaan ugaba wariyo wax wain yakun hadduu yahay samaacu iyo magacan dee imaka ninkani leeyahay dee dabaqadii samaaca kuba sugani sudira mid la qoray hadduu yahay bikhadi maalikin si isagu lahaa ee milkeeyey kitaabka khadkiisii laguba qoray faqad ra-a wuxuu arkuu ku tegey xafsun xafs ibnu kiyaas iyo wa ismaaciilu ismaaciil ibnu isxaaq kada wakada saasoo kale azubayriyu zubayr zubayr ibn axmed ninkaa la yidhaaho fardaha aimadaasi waxay ku tegeen oo madaahibahoodii iyo waqtiyada imaamyadoodiiba ahaa fardaha ay farda alicaarati inuu caariyeeyo kan doonayo inuu kitaabkiisii u dhiibo si uga soo qorto ama ugu saxdo ama uga naqliyo waxba faradnibadkeeda ay farad tahay id ay xiina markiibay taas iyagu saa arkeen siluu macnaa su-iluu la weydiiyey masaladan oo samaaca dee ruux leeyahay laakiin kitaab nin kale ku sugan marka markii xukunkeeda la weydiiyey siaa yidhaaheen siluna asarkeedu hor suila su-iluu buu ahaa ee waxa weeyaan oo taas ba asalku ahaa esibal dee sadriga hore beydka waxa weeyaan iyo sadrigan dambe iyadna beydka ay isku waafaqaan waxyaalahan ugu dambeeya taara ismaaciil ay kuba sugnaydeen ayaa kollay darurada wasan ay keentay in dee kan siintiina la kasriyo marka ya-danna halkii hansadna ay kaba baxdo iyo u bedelanto iyadoo ya-daa saakinada ah ee siilu macnaa su-ilu weeye idcille khadbuhu kol haddii de waxay taa u laazimiyeena ama isaa ugu tegeen inay waajib tahay khadbuhu waa ninkan saaxibulkitaabka ee kitaab kale khadkee dee samaacina gacantiisa iyo khadkiisa uu ku sugnaaday khadkiisan dalla wuxuu tilmaamaya oo uu daliil u yahay bihi waxa weeyaan dee bilismi lmusbati cala ridaab leh raalinimo uu raalli ku yahay bihi bilismi lmusbati magacan lagu sugay iyo dabaqadan samaacee lagu sugan cidda magacyadoodu kuba sugan yihiin ee ogolaansho isagoo ogolaaday iyo raalnimo uu raalli ku yahay ayay taasi tilmaamaysaa kamaa cala shahidi ay kal markaa masaladuna waxay u nadiir tahayba kamaa yajibu oo taasi waajib bay markaa ku noqon kamaa yajibu siduu waajib ugu yahay cala shaahidi ruuxii markhaatiga ahaa maa taxamala adaa-u maa taxamala wixii uu xambaaray ee uu shaahidka ka ahaa markhaatiga ka ahaa haddii loo baahdo oo majliskii xukunka loogu yeedho inuu socdo oo uu tago dee bal markaas taasi si ay waajib ugu tahay si uu shahaadadii u guto ayay sanadkii unbay laabamay tahay bal markaa haddaba in waajib bay ku tahay bay qoladan haddii dee bal uu isagu raalli kaba ahaa qoraalka nusqadiisa lagu qoray ruuxan magaciisa inuu icaariyeeyo laakiin haddii dee taa looga xukumay oo uu icaaladii la caariyeeyo kitaabkii oo kitaabkaa shaksi kale leeyahay uu qaado dee suu bal markaa ama ugu soo saxdo ama wuxuuga soo qorto dee isaguna yaanu ruuxii dee muddo dheer ka haysan kitaabkiisiiyo waryaxdara ka digtoonaado almucaaru kii kitaabka la caariyeeyey tadwiilan dheerayn uu dheereeyo muddadii uu kitaabka agtiisa ku baaqi noqonayuu haysanayay oo u iska haysta unsadey maka waa dad ka dhaacda intay kitaabkaa qaadaan hadday doonaan sanado kaala maqnaan waliyaxdari lmucaarib tadwiilan dheerayn wa an yusbita inuu sugo taasna ha iska ilaaliyo ha ka digtoonaado ujeedadu samaaci iyo magaciisii ku qornaa wixii de bal kitaabkii waa qortay laakiin waa dabaqadii samaaca magaciisiyo dee magacyadan kale dee samaacii kula sugnaama magaciisii inuu ku qorto qabla cardihi muqaabalada waxan uu qoray kitaabkii uu kaba qorayey uu u bandhigay ee uu kuba saxay taa horteed intaan cardo dhicin muqaabala dhicin yaanu waxba guurinin oo samaac ayaanu suginba malam yiban dee haddii aan la cadayno nusqadani waa kayru muqaabala marka aanu caddaynahayn dee haddii aanay muqaabaladii u taam noqon abyaaddan waxay kolley ay ku xidhan tahay abyaadii casharkii shalayto oo ama casharkii kan ka horreeye inoogu sugnaa waxaanan casharkaa hore ama abyaadii afarkaydee kaba horreysay ku soo aragnay dee ahlu xadiidka ama dadka ahlu cilmiga ahna dhaqankoodii iyo caadadoodii iyo da-digoodii weeyaane haddii ruux kastaaba nuskadiisa haysta markan san imika oo kale kitaabkii loo dhegaysanayo de waxaa dhici karta war ruuxu baahidan imika arrinta inoo soo socotay casharka maanta inoogu sugan yahay inaanay jirin ee dee kulkul nuskooyinku mutawaasirmay wada ahayn ama in oo dee dadkan iyo markaaba kutubtan dhigta yaree layska soo iibsanaya silib yaraan aad ku helisiyo suhuuladaasi may jirin ta horaan usoo aragnay markaas sheekii wax laga maqlayo in de waxay samaac odhan jireen ama maqalkan iyo ciddii joogtay umuuraha la qorayo oo waxa weeyaan halkisa loo qorayana waa ti aynu casharkii hore ku soo marray waxaanan soo marray dee qoraalkaas magacyada la qoraya in waxa weeyaan ruux dee u kalsoon yahay oo khadkiisa la yaqaano o dee ruux khadkiisa la yaqaano uu yahay uu qoro xataa isagu naftiisa haba qoranayo haddii durustii la dhigay ee kitaabkan la dhigay oo dhan uu wada joogayna wixii joogay markaas ayuu magacyadoodii wada qori dee inuu cid ka ridaana qarab iyo ujeedo uga ridaana wuxuu dee banaan maaha waa inuu ka digtoonaado waa sidan soo maray haddaanu joogin oo ayaama maqnaana dadkii kale siqaadkaha ee joogay buu iyaga xaggooda ictimaadsan uu kaba qoriyo balkaas bay haddaba imka masaladuna kaa horay kaba ratimaysaan hayneen waxa weeyaan bal ka soo qaado nuska sheekh baa axaadiis ama kitaab lagaba maqlay nusko ayaa dee ta lagu qoray samaacii iyo dadkii dabaqadii samaaca waa dadkii maqlayay ee magacyadoodii ayaa kuba sugan kollayna faa'iidada weynay leedahay taasi waxa weeye isagu haddaanu ruuxu nuska haysan uu markii dambe uu dee nuskada helay ama kitaabkiisii u nuska usoo gashay ee tan samaaciisa uu ku sugan yahay buu ku saxayayna wixii uu maqlay waa ka halkaa ku sugan nusko kale kuma saxayo tan buu ku saxaya uu qaabilanayaayo taas oo kale xataa haddaanay taasi dhicin oo kale dee dadka iyagu magacyadooda ku qornaayeen meeshaas ee dee ruux siqi inoo dabdiye taas laguma kalsoon yahay waxaa la ogaanayaa shaksigani inuu kitaabkan riwaayo uu leeyahay oo dee taasna waxaabay keenaysaa in dee waxa weeyaan isagii laga wariyo wixii bay keenaysaa oo xataa waxa dhacda oo dee imika aan haynaayoo dee aan taarikh ahaan bay nooguba sugan ama dhacday o dee intay berigaa hore majaaristii bay xaadireen culimo ayay duruustoodii haba yaryaraadeena joogeen dee wakti samaacan saxayo dabaqadii samaaca markii dadkii joogay la qorayay horena waataynu u soo maray koladuu shintirba gaadho ama tamiisba waxasilo in loo qori jiray samiica oo markan halkan haweeye halka aynu soo maray oo markan samaaca la qoraya ruuxii la qoraya waa maqlay haddii intaa ka yelayana xabara la qoraya dee kan xabara isaga lagama warinayo wax hadee inta samaacii deeta la qoray oo kala dhici karta ruuxii sheekha axaadiistii ama kutubtii u aqriyay iyo wixii dee isaga lagaba maqlay lagu dul aqriyayo haba joogo isagoo yarna haba joogo samaaca loo qoray marka dambe inaanu cilmiba dee kusii dhex jirinoo hawlo kale isaga markaa baydho oo beryaha dambe iyaday wakti dheeri ka dameysa khaasatan ragga aan cilmiga sidaasa lahayn markay da' noqdaan ay toddobaatan iyo wax ka sarreeye noqdaan ba ama lixdan iyo wax ka sarreeye sanadkoodu caadi noqdaan loo baahan jiray inta hore looma baahnaba oo markaa dee sanadkoodii uu dheeraado ayaa deeta markaa la arko kutubtii oo dee xafidan oo nuskooyinkeedii lahayo dhici karta sheekii xataa nuskadan lagaba qorayna qabla sabciina sana ama tamaaniina sana inuu dhintay indee magacyadii marka loo laabmo magacadii la arkay inuu ruuxani kuba jirayo hadhowtaasi ay keento bal wax kale lagama warinaye sanad ahaan dee kitaabkiin looga qaato taa lagu wariyo oo si xajaar oo kale waa nin kumayaal iyo kumayaal isugu yimaadeen markii isagoo weliba da-a walaa waxa weeyaan samaaca uu lahaa markuu muuqdayna ee inuu sheekh hore oo dhintay daliil iyo ibnulati iyo adigu bal markaa iyaga wax ka maqlayna waktiyadaa dhowr iyo toddobaatan sanood baa lagaba joogaan ayaa laga joogay wax kaluu kuba jiray ee ajdaadii iyo kutubtiin baa la arkay samaaciisao ku sugan oo markiibay noqotay in xufaadii islaamka iyo kayrkoodba sanadkiisa aada u caali noqday oo ay ama laga maqlay dee boqol sanood baa laga joogay sheekii uu kaba maqlay mar ayaamihii dee isaguna uu dhiman doono in dadkii ay isugu yimaadaana wax laga maqlo haddaba dabaqada sunaaca kule dee faa'iidada kalena way leedahay ka bal taasi weeyo haddaba kitaabkiisaa loo qoray buu leeyahay ee nuskhadii samaaci ku qornaa ee dad kale magacyadood ku qornaayeen ninka leh mooyaane nuskadan haddii uu baahdo ninkii nuskada isna magaciisa ku qornaa oo wuxuu ugu baahanayaaba isaga nusko kala doonaya inuu qorto oo dee si uga qortayna waa si samaaciisa ku sugnaa waa tanee taasuu maqlay kuwa kale ma maqlina ee riwaayo u lahay amase waabu haystaayo uu qortay laakiin uma saxna oo wuxuu doonayaa nuskadii dee samaacooda ee la dabdiyey ee taas in dabaqadna ay kuga sugantahay inuu ku saxdo nuskadiisa haddaba markay taasi dhacdo ninkii nuskadan lahaa kol haddii uu magaciisii ku jiro meeshan ka caariyeeyo wey yaanu u diidin oo yaanu u diidin haddaba bal markaa haddii dee nuskadan la qoray oo ruux kalaa qoree kani nuskadan buu leeyahay hadkiisii kumaba qorna iyada markaa waxay leeyihiin inuu caariyeeyuu u dhiibaa sunno un bay noqon manduub bay noqon oo waa si fiican oo wanaagsano inuu u dhiibo weye laakiin muxuu yihi haddii laakiin nuskadan dabaqadan samaacu waa magacyadan la qoray ninka nuskada li ninkii gacantiisa ku qoray ay ahayd dee raalli buu ku ahaa dadkan inay dee kitaab markaa kol haddii magacan meeshan lagu qoro kol haddii markii hore raalli ku ahaa oo ruuxii magaciisa ku qornaana uu weydiisto waajibbaabay noqonaysaa inuu siiyona u diidin si uu samaaciisan uga naqasho ama uu nuskada nuskadiisa ugaba saxdo taas baa noqonaysa waayo hadkan iyo qoraalkiisan baa wuxuu tilmaamayaa in la sugo magaca inuu meesha lagu sugo raalli inuu ku ahaa marka waa ammaano u hayunbay noqonaysaayo ninkii ammaano u hayay oo kale ee ay tahay inuu ammaanadii guto taasoo kale wey waa intuu inoogaba sheegay bal masalada dee u qiyaas ahaan imaka nadeel uga dhigay taas way noo dambaysaa kala dibdee ruuxiiba loogu xukmiyey in loo dhiibo oo waajib lagaga dhigay ninkii kitaabka lahaa iyo maalkiisa uu ahaa inuu wixii gacantiisa ka bixin ninka u dhiiba dee isaguna haddana ammaanadii ha ilaaliyo markuu dantiisii ka dhamaysto isagoon ka raashin ruuxa u soo celiyo taas baa bal markaasoo arrin kalena ay tahay marka uu axaadiistii qorto horta markuu axaadiistii isku saxdo ee uu mid mid ugu saxo dabadeed ee muqaabalada iyo cardigi dhaco dabadeed in cardiguma dhacayo intuu qoranayo markaa waa mashquulba uu qortay haddana cardig